بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda idinku soo gaaraya ku soo dhowaada caalamulyowm qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah howlgallo fariid ah oo isugu jira istishaadi qaraxyo iyo dagaalo toosa oo saaka ka dhacay saldhig ciidamada yuhuudda ay ku leeyihiin magaalada kaanyuunis ee koonfurta khaza dhimasho iyo dhaawac badan oo cadowga weeraradaasi ka soo gaaray haddaba muxuu ahaa hadafka weeraradii saaka maxayse warbaahinta yuhuudda ka yidhaahdeen qodobada kale waxaa ka mid ah madaxweynaha ruushka uu ka biyodiiday kulanka saddex geesoodka ah ay wada yeelan lahaayeen trump butin iyo seleniski haddaba maxay tahay sababta xaggeese la filayaa in kulankaasi uu ka qabsoomo shiinaha oo ka faa'iidaysanaya muranka soo kala dhexgalay maraykanka iyo hindiya si uu u xoojiyo xaliifnimadiisa new delhi maxay yihiin ciidamada ay dowladda masar sheegtay inay geynayso gudaha marinka khaza xukuumadda qaahire sama waxay doonaysaa inay iska hor keento shacabka filistiin iyo kooxaha muqaawamada wadahadallo muddo bilooyina u socday yuhuudda iyo xukuumadda ka arrimisa koonfurta suudaan oo soo dhammaaday haddaba maxay ahaayeen ajandayaashii looga hadlayay kulamadaasi waatee caasi mada loogu magacdaray magaalada buuraha ahna xarun weyn oo leh kaabayaal dhaqaale iyo warshado waxaan soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan magaaladaasi istaraatiijiga ah iyo mowqica ay dhacdo qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordhaa ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka waa mar kale iyo caalamulyowm لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen anuu ku soo gudbin doono qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa kooxaha muqaawamada ee ka dagaalamaya gudaha filistiin ayaa ku dhawaaqay in subaxnimadii maanta ay weerar ku qaadeen saldhig cusub oo cadowga yuhuudda ay ka samaysteen koonfur bari magaalada kanyuunis ee dhacda koonfurta marinka khaza iyagoo isticmaalayay ciidamo fara badan oo lug ah oo cadowga ku taqadumay bayaan ay soo saareen ayay ku sheegeen in kooxaha muqaawamadu ay gudaha u galeen saldhigga islamarkaana ay bartilmaameedsadeen dhowr gaari dagaal oo nooca meerkeefaha ah iyagoo adeegsanaya qaraxyo kala duwan iyo sidoo kale hubka culus ee aalayaasiin boqol iyo shan iyo waxyaabo kale oo qarxa sidoo kale waxay kooxaha muqaawamadu weeraro ku qaadeen guryo ay ciidanka yuhuudda ku dhuumaalaysanayeen iyagoo halkaana ku garaacay tiro madaafiica sidoo kale tanna gudaha ugu galay weeraradan isku dhafan ee saaka kooxaha muqaawamadu ay ku qaadeen saldhiggan cusub ee yuhuudda ay ka samaysteen magaalada khan yunis ayaa la soo warinayaa inay sababeen dhimasho fara badan oo yuhuudda soo gaaray iyo tiro dhaawacyo ah waxaa sidoo kale jira in madaafiic ay si weyn ugu garaaceen talise kala duwan oo cadowga halkaas uu ku lahaa weeraradan oo socday muddo saacado fara badan ayay u suura gashay in si nabadgelyo ah goobta kaga insixaabaan iyadoo halkaana looga tegey mid ka mid ah ragga istiishaadiyiinta ah ee ka tirsan muqaawamada gurmadkii cadowga yuhuudda markii ay goobta soo gaareen ayuu mar kale halkaasi waxaa ka dhacay camileed istiishaadi ah taasoo galaafatay nolosha in badan oo ka mid ah ciidamadii yuhuudda ee gurmadka soo ahaa dhankooda yuhuudda idaacadda ciidanka ee yuhuudda ayaa sheegtay in kooxaha hubaysan ay weerar xooggan ku soo qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala kaanyuunis koonfurta magaalada khaza warbixinta ay baahisay idaacadda ayaa lagu sheegay in raggan hubaysan ay wateen hubka noocyadiisa kala duwan qoryaha arbijiga iyo kuwa fudfudud islamarkaana ay weerar ku soo qaadeen saldhig ay degganaayeen guutada loogu magacaabo kafiir iyagoo doonayay inay gudaha u galaan islamarkaasina ay qafaashaan askartii yuhuudda ee halka weerarka xooggan ee saakaab kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta ay ku qaadeen saldhigan magaalada kaanyunis ay ku leeyihiin yuhuudda ayaa bannaanka soo dhigaya sida ay u tabardaran yihiin cadowga inkastoo weli xasuuqyo daran ay ka geysanayaan qaybaha kala duwan ee marinka khaza wixii warar ay ku soo kordha barnaamijteenna kale ee soo socota ayaan ku faahfaahin doonaa inshaa allah
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا waa hagaaga dhegaystayaal caalamul-yowm ayaannu ku guda jirnaa halkaad kala socotaanna waa idaacadda andalus markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo aan ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan eliyaas cabdulaahi ayaa soo jeedinaya waad mahadsantahay faysal waxaan ugu horrayntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa xaggee la filayaa inuu ka qabsoomo kulanka la saadaalinaya in ay yeeshaan trump putin iyo zeleniski xilli ay soo baxayaan in madaxa ruushka uu ka biyadiidaya in kulanka uu noqdo mid saddex geesood ah wargeeska gaziita ee ka soo baxa gudaha dhulka ruushka ayaa saacadihii lasoo dhaafay daabacay warbixin ka hadlaysa halka suuragalka ay tahay in lagu qabto shirka saddex geesoodka ah ee la saadaalinaya in ay yeeshaan madaxweynayaasha dalalka ruushka maraykanka iyo ukrain majalladdu waxay xusaysaa in madaxweynaha maraykanka donald trump oo maalinnimadii isniinta ee lasoo dhaafay uu si cad u sheegay inay bilaabayaan diyaarinta shir saddex geesood ah oo ay yeeshaan maraykanka ruushka iyo ukrain waxauna madaxa aqalka cad sheegay in si toos ah uu faladamir putin kala hadlay halka ay habboon tahay in shirka lagu qabto haddaba majalladdu waxay soo bandhigaysaa iyadoo xigasho samaynaysa goobta sida gaarka ah loo qorsheynaya inuu ka dhaca kulankan saddex geesoodka ah hogaamiyaasha yurub oo kale waxay soo jeediyeen in shirkan lagu qabto qaar ka mid ah magaalooyinka yurub sida roma geneva vatican budapest helsinki iyo garoonka diyaaradaha ee ataaturka ee istanbul ra-iisul wasaaraha talyaaniga georgia meloni oo kale dhankeeda waxay sheegtay in kulankan uu yahay mid ku habboon inuu ka dhaco caasimadda roma halka madaxweynaha faransiiska emmanuel macron dhankiisa uu soo jeediyey in kulankan uu ka qabsoomo gudaha geneva labada madaxweyne ee maraykanka iyo ukrain ayaa dhankooda muujiyey in la aqbali karo in shirkan lagu qabto gudaha talyaaniga si gaar ahaaneed roma ama vatican halka putin uu u janjeera islamarkaana uu danaynayo in shirkan lagu qabto gudaha genefa majalladdu waxay sidoo kale sheegaysaa in dalalka talyaaniga iyo switzerlan ay si cad u sheegeen in diyaargarow buuxa ay ugu jiraan martigelinta kulankan saddex geesoodka ah sidoo kale xukuumadda ankara dhankeeda iyaduna waxay sheegtay in garoonka ataaturka ee istanbul uu yahay goob si had ah oo ugu muhiimsan in lagu qabto kulankan warbixinta saxiifadda oo sii socota ayaa tilmaamaysa in sidoo kale ay jiraan soo jeedinno laga sameeyey halka lagu qabanayo kulankan natalia bokoloskaya oo horay u ahayd xeer ilaaliyaha guud ee jasiiradda alqiram ayaa soo jeedisay in shirkan lagu qabta alqiram balse tani waxaa loo arkay ayay warbixintu leedahay mid dhalin karta muran ballaaran maadaama alqiram ay tahay khilaaf siyaasadeed oo baaxad leh oo u dhexeeya xukuumadaha moscow iyo kiyef marka laga soo tago faaqidaadda laga sameeya halka la saadaalinaya in kulankan uu ka qabsoomo waxaa dhanka kale jirta warbixin uu daabacay wargeyska ameerikaanka ah ee bolitico taasoo tibaaxaysa in faladimir putin uu diidan yahay in kulanku uu noqdo mid saddex geesood ah uuna danaynaya in keliya uu ahaado mid si foolkafool ah ay isku hor fadhiisanayaan isaga iyo zeleniski waxayna majaladu sheegaysaa mar xalay fiidnimadii ay qadka taleefonka ku wada hadleen trump iyo putin inay isku soo hadal qaadeen in kulanku uu noqdo mid saddex geesood ah iyo in laga dhigo mid laba geesood ah waxuuna faladimir putin yidhi uma baahnid inaad timaado kulanka annagu waxaan doonaynaa in zeleniski aan keligii la kulanno waxayna majaladu sheegaysaa in hadalkan kadib uu donald trump aqbalay codsiga putin ee ah in kulanku uu noqdo keliya mid laba geesood ah una dhexeeya madaxda dalalka ukrain iyo ruushka waxaana kulankan dhammaystirkiisa loo xilsaaray ergeyga gaarka ah ee trump u qaabilsan umuurahan ee steve witkof shiinaha oo ka faa'iidaysanaya muranka maraykanka iyo hindiya si uu u xoojiyo xaliifnimada new delhi wargeeska the times ee ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo sida shiinaha uu uga faa'iidaysanayo khilaafka u dhexeeya hindiya iyo maraykanka si uu u xoojiyo xiriirka istaraatiijiga ah ee uu la leeyahay xukuumadda new delhi warbixintan waxay soo baxday kadib markii uu booqashadii ugu horreysay wasiirka arrimaha dibadda shiinaha wang yi uu ku tegay gudaha dalka hindiya muddo saddex sano ah kadib taasoo muujinaysa isbeddelka siyaasadeed ee ka bilowday gudaha labadan dal waxay warbixintu sheegaysaa in shiinuhu uu wakhti xaadirkan doonayo in hindiya uu ka dhigto xaliif dhow islamarkaana uu u arko xubin muhiim ah oo ka tirsan koonfurta caalamka waxay sidoo kale xukuumadda beijing doonaysaa inay soo dhoweysato dalalka soo koreeyey ee ku yaala qaaradda aasiya islamarkaana wakhti xaadirkan xaliifka dhowla ah dowladda maraykanka iyadoo shiinuhu uu ka faa'iidaysanayo khilaafka ama daldaloolada maraykanka kala dhexeeya dalalkaas waxay warbixintu milicsi ku samaynaysaa cilaaqaadkii horay uga dhexeeyey dowladaha hindiya iyo shiinaha iyadoona sheegtay in shiinaha cilaaqaadka uu u gaabiyey dowladda hindiya kadib markii saaxiib dhow ay ka dhigatay maraykanka balse wakhti xaadirkan xorgufta xooggan ee ka dhex jirta xukuumadaha new delhi iyo washington awadeed waxay beijing doonaysaa inay soo dunto xukuumadda naarandra mudi islamarkaana ay ka dhigata saaxiib dhow oo dhanka siyaasadda aasiya ah trump soo laabashadiisii labaad markii isbeddel xooggan uu ku sameeyey xiriirkii hindiya islamarkaana sida fiidnaam oo kale uu saaray cadaadis dhaqaale oo xooggan iyo canshuur gaaraysa ilaa boqolkiiba konton waxay hindiya hadda door bidaysaa in ay wanaajiso cilaaqaadka shiinaha maadaama dhanka beijing uu ka jiro dhoofin dhaqaale oo xooggan islamarkaana new delhi ay uga kaaftoomi karto baahidii dhanka maraykanka waa nuqul ka mid ah warbixinta uu daabacay wargeeska the times gunaanadkii saxiifaddu waxay leedahay xiriirka hindiya iyo shiinaha waa mid sii xoogaysan karaa haddii maraykanku uu ku sii adkaysto siyaasadda canshuuraha isbeddel ballaaranna uusan ku samayn cilaaqaadkii kala dhexeeyey xukuumadda new delhi maxay yihiin ciidamada ay dowladda masar sheegtay inay geenayso gudaha marinka xukuumadda qaahiro sam waxay doonaysaa inay iska horkeento shacabka filistiin iyo kooxaha muqaawamada wargeeska the times of israel ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo in dowladda masar ay ku dhawaaqday in diyaar ay u tahay in ciidamo fara badan ay u dirto gudaha marinka keliyana ay ogolaashiyo ka sugayaan golaha ammaanka ee qaramada midoobe wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda qaahira oo shir jaraa'id ku qabtay xadka rafax isagoo la taagnaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda maqaarsaarka ah ee ka jirta daanta galbeed ee uu hogaamiye maxamuud cabbaas ayuu sheegay in qaahiro aysan marnabo ka labalabayn doonin ka qaybgalka ciidan cusub oo loo diro gudaha marinka islamarkaana la howlgeli doona kuwa galbeedka u caynsan ee uu hogaamiye maxamuud cabbaas waxaan diyaar u nahay in aan ka qayb noqonno ciidamada caalamiga ah ee lagu daabulayo gudaha ghaza waa nuqul ka mid ah hadalkii uu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masar warbixintu waxay tilmaamaysaa in hadalka masar uu muujinayo in qaahira ay doonayso in door hogaamineed ay ka yeelato gudaha marinka islamarkaana mustaqbalka khaza laga bedelo gacanta kooxaha muqaawamada filistiin laguna wareejiyo maamulka maqaarsaarka ah ee uu hogaaminayo maxamuud cabbaas ee ay gaaladu ku adeegtaan dowladda masar ayaana warbixintu sheegaysaa in sidoo kale ay doonayso in si xoogan ay isaga horkeento shacabka iyo kooxaha muqaawamada filistiin wadahadalla muddo bilooyin ah u socday yuhuudda iyo xukuumadda ka arrimisa koonfurta suudaan haddaba waa maxay ajandayaasha ay daaranayeen wadahadalladan wargeeska new york times ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo wadaxaajoodyo qarsoode ah oo muddo bilooyin ah dhex marayay maamulka gumaystaha yuhuudda iyo dowladda koonfurta suudaan kuwaasoo diradda lagu saaray suuragalnimada in dadka khaza loo raro dhulka koonfurta suudaan waxay warbixintu sheegaysaa in sahaynadu ay in muddo ah raadinayeen goob ay u raraan shacabka reer filistiin balse ilaa waqti xaadirkan aysan wax natiijo ah ka gaarin arrinkan sidaa darteed koonfurta suudaan ayay xukuumadda benyamin netanyahu markan isku dayeysaa inay ka dhaadhicisay in shacabka filistiin loo soo raro dhulkan wargeeska warbixintiisa oo sii socota ayaa lagu sheegayaa in qaar ka mid ah mas-uuliyiin u dhashay koonfurta suudaan ay si dadban u qireen in doodahan ay u socdaan ilaa waqti xaadirkan xukuumadda ka arrimisa koonfurta suudaan iyo maamulka gumaystaha yuhuudda maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa ballanqaadyo dhowr ah u sameeyey koonfurta suudaan si ay u aqbasho arrinkan waxaana ka mid ah in ay ka caawinayaan sidii looga qaadi lahaa cunaqabateynta hubka loogana fududeyn lahaa xayiraadaha socdaalka ee ka saaran dhanka maraykanka waxay sidoo kale sahaynada koonfurta suudaan u ballanqaadeen inay ku xiri doonaan hogaamiyaal siyaasadeed oo ameerikaan ah oo awood ballaaran ku leh gudaha dalka maraykanka kuwaas oo u furdaamin doona arrimaha muhiimka ah ee ay u baahan tahay dowladda koonfurta suudaan guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan aad ayuu u mahadsan yahay ilyaas cabdulaahi ayuu kaasi ahaa بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا waa hagaaga dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan warbixin ciwaankeedu yahay waa tee caasimadda loogu magacdaray magaalada buuraha ahna xarun weyn oo leh kaabayaal dhaqaale iyo warshado wax soo saar haddaba magaaladaasi istaraatiijiga ah xaggee ayay kaga taallaa adduunka waxaa soo jeedinaya warbixintan xaris cabdulqaadir camaan waa caasimadda urdun iyo mid ka mid ah gobollada dalkaasi kuwooda ugu muhiimsan waxaa magaaladan ama gobolka camaan lagu tiriyaa midka ugu dadka badan gobollada urdun waxaa baaxadda dhulahaaneed marka laga hadlayo camaan ay ku jirtaa kaalinta saddexaad kadib gobollada macaan iyo mafraq iyadoo haysata dhul aad u ballaaran camaan waxa ay ka dhigan tahay halbowlaha nolosha ee dalkaasi urdun maadaama ay ku yaalaan xarumaha ugu muhiimsan uguna waaweyn dalkaasi mashaariicda dhaqaale kuwooda ugu ballaaran iyo dhammaan xarumaha bulsho ee magaalooyinka dalkaasi waxay camaan ku taalaa bartamaha dalka urdun iyadoo ku fadhida dhul buuraley ah oo dherarkiisu gaarayo ku dhowaad toddoba boqol iyo konton mitir oo ka sarreysa heerka badda bilowgii magaalada waxa ay kasoo hanaqaaday hareeraha dooxooyinka u dhexeeya buuraha balse markii ay dadku ku kordheen xaafadaha magaalada waxa ay ku fiideen buuro iyo togag ilaa ay magaalada ku faaftay in ka badan labaatan buurood waa xarunta ganacsiga iyo maamulka ee dalkaasi urdun sidoo kale waa xudunta dhaqaalaha iyo waxbarashada magaalada waxaa ku nool jaalido badan oo carbeed sida suuriyaan ciraaqiyiin iyo filistiiniyiin sidoo kale camaan waxaa yimaadaa dalxiisayaal badan oo ka kala imaanaya dacalada adduunka iyadoo leh goobo istaraatiiji ah waxaanay gacanta ku haysaa qeybo badan oo ka mid ah dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee dalka iyadoo xambaarsan qiyaastii sagaashan boqolkiiba maalgashada guud ee dalka goobta juqraafiyeed ee dhacdo magaaladan magaalada camaan waxa ay dhacdaa bartamaha dalka urdun gaar ahaan waxa ay ku taal daa'iro balaceedu yahay kow iyo soddon digrii oo waqooyiga ah iyo qadhirirkiisu gaarayo soddon iyo shan digrii oo bariga waxaana lagu gartaa buro leh dherer dhexdhexaad ah oo gaaraya toddoba boqol iyo konton mitir oo ka sarreysa badda si guud gobolka camaan waxaa xuduud la leh gobollo kala duwan waqooyi waxaa ka xiga gobolka sarqaa koonfurna gobollada macaan iyo karag bariga waxaa uga beegan qeybo ka mid ah gobolka sarqaa iyo saxaraha baadiyaha ilaa xuduudda sacuudiga dhanka galbeedkana waxaa ka xiga gobollada ma'daba iyo balqa camaan iyo hareeraheeda waxaa ku yaal degmooyin sida afar degmo hoosaad sideed gole degmo ama waxaa loo yaqaan albaladiya iyo laba iyo labaatan aag oo ka tirsan maamulka degmada camaan dhanka cimilada cimilada camaan waxaa lagu kala gartaa kala duwanaanshiya u dhexeeya xiliyada inta lagu guda jiro xilliga xagaaga ee noofembar ilaa maarso cimilo ahaan waa qabow oo roob ayaa ka da'a magaaladaasi waxaana mararka qaar da'a baraf gaar ahaan buuraha sare xagaagana cimilo ahaan waxa ay noqotaa kulaal iyo qaleel iyadoo heerkuulku mararka qaar uu gaarayo soddon iyo shan darajo dhanka kale sida lagu sheegay tirakoobkii labada kun afar iyo labaatan oo ay samaysay hay-adda tirakoobka guud dadka magaalada camaan waxa ay gaarayaan ku dhowaad shan milyan oo qof taas oo ah qiyaastii laba iyo afartan boqolkiiba guud ahaan shacabka dalkaasi urdun magaaladan waxaa ku nool dad kala duwan oo ka yimid waddamo iyo furuuc kala cayn ah marka laga soo tago dadka u dhashay dalkaasi waxaa magaaladan ku sugan filistiiniyiin kuwaas oo ku yimid kacdoonadii iyo mawjadihii kun sagaal boqol sideed iyo afartankii kadibna kabada iyo kun sagaal boqol toddoba iyo lixdankii kadib waxaa loo yaqaan nagsada kuwaas oo labaduba ay dhulkooda uga soo barakaceen boqolaal kun oo filistiiniyiin ah ciraaqiyiinta ku sugan camaan waxay gobolkaas soo gaareen sanadkii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii xilligii ay kasoo qaxayeen dagaalkii khaliijka iyo sidoo kale labada kun iyo saddexdii kadib duulaankii maraykanka suuriyiinta ayaa sidoo kale soo gaaray magaalada caasimada u ah urdun kadib kacdoonkii suuriya ee labada kun kow iyo tobankii oo ay kasoo qaxeen magaalooyinka dalka suuriya waxay ku fadhidaa dhul dhan qiyaastii toddoba kun shan boqol sagaal iyo toddobaatan kilomitir oo ay ku jiraan dhulka magaalada iyo hareeraheeda waxay caan ku tahay dhulal kala duwan oo buuraley ah iyadoo inta badan ay ka kooban tahay togag iyo dhul sare taas oo siinaysa muuqaal rabaani ah iyo kala duwanaanshiyo dhuleed taariikh ahaan magaalada camaan daraasaad iyo cilmi baarisyo qadiimi ah ayaa muujinaya in aagga camaan la deganaa tan iyo toddoba kun oo sano ka hor taariikhda miilaadiga deegaanka cayna khazaal oo ku yaal bariga magaalada waxaa laga helay raadadka dad degana halkaas toddoba kun iyo shan boqol oo sano ka hor miilaadiyada sida lagu sheegay baaritaano la sameeyey sanadkii kun sagaal boqol afar iyo toddobaatankii waxaa halkaas lagu arkay xabaalo iyo taalooyin muujinaya inay ahayd meel lagu noolaa oo dhaqaalaha uu ka ahaa mid ku tiirsan beeraley iyo xoolo dhaqato sidoo kale qarnigii labaad ee miilaadiyada ka hor magaalada waxay xarun u ahayd boqortooyadii camuun waxaana markaas loo yaqiin rabat camuun waxay ahayd goob istaraatiiji ah oo leh qalacado xerooyin ciidan iyo goobo kale camuuniyiintu waxay ka shaqaynayeen horumarinta beeraleyda iyo ganacsiga taasina waxay ka dhigtay magaalada mid ka mid ah meelihii ugu horreeyay xadaarad ahaan loo camiro islamarkaana la deegaamaysto ee ku yaal dhulkaasi shaam xilligii roomaankana xaqbadoodii waxay ka bilaabatay sanadkii lixdan iyo saddexaad ee ka hor miilaadiyada wuxuuna socday ilaa saddex boqol laba iyo afartankii miilaadiyada roomaanku waxay magaalada u bixiyeen magaca philadelphia waxaana lagu daray magaaladan liiska magaalooyinka ay ugu yeeraan decapolis oo ahaa isbahaysi ka kooban toban magaalo oo greek roomaan ah kuwaasoo door muhiima ka ciyaaray faafinta dhaqanka iyo ilbaxnimadii helistiga iyo roomaanka ee bariga dhexe xilligaas magaaladu waxay la kulantay ballaarin dhanka dhismaha oo xooggan waxaana la dhisay masraxyo dhismayaal waaweyn iyo shabakado biyomareen oo horumarsan si loo daboolo baahiyaha biyaha ay dadka deganaa magaaladaasi xilligii bisantiyiinta ee magaaladana wuxuu socday laga soo bilaabo horaantii qarnigii afraad ee miilaadiyada ilaa furashadii islaamka ee dhacday intii lagu guda jiray kontonkii sane ee ugu horreeyey qarnigii toddobaad xilligaasina magaalada waxaa si weyn ugu faafsanaa diinta kirishtaanka waxaanay hoos imaanaysay boqortooyadii bisantiyiinta dhanka fatxigii islaamka marka laga hadlayo magaalada camaan waxaa muslimiintu ay la wareegeen sanadkii labaiyo tobanaad ee hijiriyada oo ku beegneed lix boqol soddon iyo shantii miilaadiga waxaana hogaaminayay ciidankii muslimiinta yaziid ibnu abi sufyaan waxaana ahayd xilligii khilaafadii abuubakar asidiiq isaga iyo yaziid ba allaha ka raali noqdee markii magaalada ay noqotay mid ka tirsan dowladda islaamka waxay martigelisay isbedello cusub oo ku saabsan xagga diinta dhaqanka iyo maamulkaba diinta islaamka ayaana noqotay diinta rasmiga ah ee magaalada waxaana la burburiyey dhammaan waxaabihii ka soo haray iyadoona la dhisay masaajid iyo xarumo maamul taasoo xoojisay kaalinta magaalada ee gobolka iyo sidoo kale mandiqada shaam intii lagu guda jiray xilligii umuwiyiinta iyo cabaasiyiinta camaan waxay noqotay meel muhiim ah oo ganacsi iyo maamulkaba waxaana laga dhisay qasriyo masaajid iyo xarumo waxbarasho intaas kadibna waxay magaaladu yeelatay muhiimad militari iyadoo noqotay xarun laga abaabulo ciidan si loo geeyo meelo kala duwan intii lagu guda jiray xilligii ayuubiyiintana waxaa magaca magaalada camaan ay taariikyahanadu xusaan marka laga hadlayo socdaalkii salaaxudiin maruu kusii jeeday furashada magaalada qudus sanadku markuu ahaa kun boqol toddoba sideetankii miilaadiga oo hijriyadu ahayd shan boqol saddex sideetankii xilligii cuhmaaniyiintana ammaan waxa ay qayb ka noqotay dowladdii cuhmaaniyiinta wuxuu ka dambeeyey dhammaadkii qarnigii shan iyo tobnaad waxaana lagu daray maamulkii mandiqada shaam xilligii hore ee cuhmaaniyiinta magaalada camaan ma lahayn kaalin muuqata waxaanay ahayd meel xasiloon oo dad yar ay degan yihiin laakiin xilligii dambe gaar ahaan qarnigii sagaaliyo tobanaad waxaa bilowday inay horumar samayso magaaladan waxaana sabab u ahaa dadkii sharkaska ee kasoo cararay buuraha qowqaas kuwaasoo dib u dhis ku sameeyey magaalada markii ay halkaasi soo degeen muhiimadda magaalada waxaa sare u kacday sanadkii kun sagaal boqol sideedii markii la dhisay jidka tareenka xijaas oo isku xirayey dimashaq iyo madiinatul munawara isagoo markaas sii maraya magaalooyin badan oo ka tirsan urdun tanina waxa ay suuro gelisay kororka ganacsiga ee socdaalka magaalada camaan xilligii gumaystihii ingiriiska markii ay burburtay dowladdii cuhmaaniyiinta sanadkii kun sagaal boqol sideed iyo tobankii camaan iyo dhulka kale ee bariga urdun waxay noqdeen kuwa hoos yimaada mandhiidkii ingiriiska taasoo laga ansixiyey shirkii sanremo ee kun sagaal boqol labaatankii sanadkaas wixii ka dambeeyey ingiriisku waxa uu halkaas ka dhistay nidaam maamulo isaga hoostaga waxaana uu bilaabay dhisidda ciidankii urdun iyadoo ay hogaaminayaan saraakiil ingiriisa nidaamkan ayaa sii socday ilaa markii gumaysigii muuqday ee ingiriiska uu soo idlaaday kun sagaal boqol lix iyo afartankii markaasoo camaan ay noqotay caasimadda dalkaasi urdun waxaa loogu yeeray xorriyaddii boqortooyadii urdun ee la shaaciyey sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo lixdii kadib camaan waxa ay gashay marxalad cusub oo isbedelo ah waxaa la dhisay hay-ado dowladeed iyo jaamacado iyo xarumo waxbarasho taas oo magaalada ka dhigtay xarun muhiim ah iyo caasimadda dalkaasi marka la eego siyaasadda iyo dhanka dhaqaalaha intaba aad ayuu u mahadsan yahay xaaris cabdulqaadir ayuu kaasi ahaa
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها وياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaana ku soo gebagabeynaynaa caalamul-yowm sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها وياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا